halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal saacadda bariga afrika waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo waa arbaco labaiyo tobanka bisha juune sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo xalay hadal u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway isaga oo uga warbixiyey xaaladda soomaaliya ee xilliga waxaan rabaa nimanka la yidhaha khawaarijta toddoba-iyo toban sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo soddonka iyo afarta sano oo burburka dowladnimadeena ka gudbeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta labadii kun laga soo bilaabo afar iyo labaatankaa sano toddobiyo toban sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan sanduuqa lacagta adduunka oo kenya siinaya lacag dayn ah oo gaaraysa ku dhowaad hal bilyan oo dollar carruur laba-iyo toban sano jiro ah oo maqar ama baangad ku dilay wiil siddeed iyo toban jir ahaa gudaha ingiriiska iyo qodobo kale balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa diiwaanka madow ee dembiilayaasha dhibaatada u geysta caruurta ku diray ciidamada militariga ee israa'iil xamaas militariga suudaan iyo xoogaga gargaarka deg dega ah tallaabadan ayaa qayb ka ah warbixin sannadeedka lagaga hadlo xaaladda caruurta ee ku sugan goobaha ay colaaduhu ka jiraan waxaana diiwaankani lagu daraa dhinacyada ku kaca tacadiyada ka dhanka ah caruurta oo ay ku jiraan inay shaqaaleeyaan dilaan naafeeyaan afduubaan ama xadgudubyo dhinaca jinsiga ah kula kacaan ama ay u diidaan inay helaan gargaarka bini'aadanimo ama in weeraro lala beegsado goobaha ay wax ku bartaan iyo xarumaha caafimaadka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa u xil saaray virginia gamba oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe inay u xil saarnaanto in ay ka shaqayso sidii looga hortegi lahaa xadgudubyadan islamarkaana loo soo afjari lahaa warbixintan oo ay heshay v o a ayaa qaramada midoobe waxa ay ku sheegtay inay diiwaan gelisay oo ay xaqiijisay ilaa iyo sideed boqol iyo sagaal xadgudub oo waaweyn oo ka dhan ahaa caruurta israa'iiliyiinta iyo kuwa falastiiniyiinta boqol saddex iyo toban ka mid ah ayaa lagula kacay caruurta israa'iil halka in ka badan toddoba kun iyo sideed boqol oo kiis lagula kacay caruurta falastiiniyiinta ee ku kala sugan gudaha israa'iil iyo deegaanada falastiin xamaas ayaa kasoo jawaabtay baaqii hindisaha xabad joojinta ee maraykanku uu u riixayay ee ku aadanaa in lasoo afjaro dagaalka khaza iyaga oo usoo mariyey ergeyga ama ergada dhexdhexaadinta ee qatar iyo masar qatar iyo masar ayaa sheegay in ay ka baaraandegayaan jawaabta ay ka heleen xamaas iyaga oo xaqiijiyey in iyaga iyo maraykanka ay sii wadayaan dhexdhexaadinta ay ka dhex wadaan xamaas iyo israa'iil maraykanka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay qiimeynayaan jawaabta xamaas sida laga soo xigtay xamaas iyo kooxaha kale sida islaamic jihaad waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay si niyad sami ah ay ku qaabilaan si heshiis loo gaaro iyaga oo mudnaanta siinaya in si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay dalka norway kula hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan halkaas isaga oo warbixin ka siiyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalka al-shabaab dowlad dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxweyne xasan sheekh oo hadal dheer u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dowladnimada soomaaliya iyo heerka ay hadda marayso isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dastuurka islamarkaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah
dastuurka waa dhammaystiraynaa ilaahay idankiis duruufteenna maanta wax ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah xikmadday ahayday maxaa san maxaa suuraabaa ka rol waxa quruxda badanna ee fiican ee aan suurto gelaynin duruufeyna waa jeclaan lahayn soomaaliya waa jeclaan lahayn soomaaliya in ay norway oo kale beriba ay ahaato laakiin norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday maanta marka annaga maxaa noo soo waxaa noo suuraaba aan samey dastuur inaan dhammaystirno doorasho qof iyo cod aan qabanno khawaarijda dadka ka saarno dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celino dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib usoo istaagno konton iyo afar sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay in aan inaan qaramadii midoobay golaha ammaanka qaramada midoobe aan xubin ka noqono maanta golihii yaan xubin ka nahay meelihii kaleo shalay muxuu ahay african union hadday tahay igad hadday tahay jaamacadda carabta hadday tahay maxaan ku ihahday meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib usoo noolayno xubinnimadeenni kursigeenna waa ogtiin muddo dheerun bannaanaa oo cidino ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sa nagala bilowdaa ay boorsooyinka saa saara jireen shirarka marka la yimaado alxamdulilah maanta taas waa fadhinaa waa joognaa soomaaliya isdee waa fadhinaa waanaan fadhi doonaa hadii alla
madaxweynaha ayaa sida aad maqlayseenba soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhowaan soomaaliya ka noqotay golaha ammaanka iyo dib usoo nooleynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami waxaa kale uu sheegay uu u sheegay jaaliyadda soomaalida ee norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay waxaan rabaa nimanka la yidhaha khawaarijta toddoba iyo toban sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo soddonka iyo afarta sano oo burburkii dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta labadii kun laga soo bilaabo afar iyo labaatankaa sano toddobiyo toban sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsanayd ku midaysneed xaggeeda kasoo galay oo ah diinta islaamka alxamdulilaah dadka soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen leanna dadki way tuseen way arkeen diinta islaamka waa diin nabadeed waa diin maxaanku ihahdaa naxariis waa diin maxaanku ihahdaa ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ila human yani human rights waa lal bini aadamkao dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay muslimiinta gaar ugama dhigin laakiin bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameyn karaamadii bini aadamka inta kasoo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ah kasoo tageen oo tii soomaalinimada ahed ay kasoo tageen ayay dadkii tarab tarab u laynayaan waad aragteen sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo iyo qiyamkeeda ay kasoo galaan ma jirto alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta way garteen culimada soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya enough is enough
madaxweyne xasan sheekh ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa bariga afrika taas oo uu rajo ka muujiyey in ay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya
dalka soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsato ah waa dad maxaan ku idhaha gadisley ah waa dad socdo oo suuqa xortaa iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waayo kow siyaasiyan dalka waxaan u doorna moodalka ah in dhaqaalaheenna uu noqdo dhaqaalo brivateka ay ay wadaan oo ay riixaan oo brivateka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xortaa iyo suuqa furan intaba ku shaqeeyaa sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investmentiga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarkaa ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ah ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaanintaasoo dhammaan sameynay dalka u sameynay sidoo kale soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato waxaan ku darnay suuqa bariga africa oo yani dhowr boqoloo milyan ah dalkii sideedaadaan naqanay oo suuqaas ku biira dadkeennu dadkeennu dalalka suuqaas joogaaye ka ka tirsan xubnaha ka way joogaan kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenahay uganda waan ognahay waxaan ku leenahay tanzania sidoo kale south sudan sidoo kale ilaa ruwanda iyo burundi waan jirnaa ilaa d r c waan jirnaa dadka soomaaliya way jiraan waxaan samaynay keliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ayaan ka shaqaynay waana dhammaystiraynaa waxyaabaha yaryarkaa noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan xubin buuxda aan ka noqonno maxaan ku idhahdaa suuqaas
madaxweynaha soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee norway kula kulmay ra-iisul wasaaraha norway wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale norway ayaa ka mid ah dalalka reer yurub ee xiriirka wanaagsan la leh soomaaliya sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo i m f iyo dowladda kenya ayaa talaadadii gaaray heshiis u gogolxaarayay in kenya la siiyo lacag dhan milyan oo dolar lacagtan ayay dowladdu doonaysaa inay isaga khafiifiso deymaha kale ee lagu leeyahay iyo culeysyada kale ee dhaqaale ee haysta ee uu keenay dalkaasi sicir bararka haddaba caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa lacagtan iyo xaaladda dhaqaale ee kenya ka wareysatay doctor cali cadaawe oo ah khabiir xagga dhaqaalaha oo ku sugan dalka kenya
ujeedada lacagtan waxay uga hadlayay in dowladdu lagu kabo kaabayaasheeda dhaqaalaha khaas ahaan waxa loo yaqaano suuqa ganacsiga lacagaha qalaad baa aada ugu muhiimsan iyo midda kale oo ah in dowladdii aysan istaagin oo wax walbaba ay socdaan marka taasaa waxay keenaysaa in ay deen deen ku gudaan waxaa laga wada waxa weye hadeer dowladda kenya sanadkii lasoo laabtay deenteeda guud waxay ahayd lixdan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkanna waxay gaadhay markii lagu daro interestki iyo wixii raaci jirayba toddobaatan iyo toddoba halkaa waxaa kor u kacay taqriiban afar iyo toban bilyan dhibka marka kenya maanta haysaa waxay tahay deymahan kicitaankoodu waa sii badanayaa markay sii badtaanna waxaad kaanaysa dowladdii inay kabto wixii ribadii lagu lahaa inay iska bixiso iyo wixii ay qaadatay oo loo yaqaano principal inay iska celiso lafihii marka iyadoo xataa lafihii u gudbin bay waxay la tacaalaysaa in ribadii ay ay xataa bixin kari weydo marka waa inay deen kale soo qaadaysaa si deen kale u bixiso marka taa waxaa keenaya taa waxaa keenaya taa waxaa keenaya waxa weye dakliga dowladda soo gelaya oo waxa loo yaqaana government revenue baa hoos u dhacay waana yar yahay sababtoo ah adduunka haddeer covid buu kasoo baxay dhaqaale xuma iska jirtay dowladda kenya tourismki iyo lacagta keli jirtayna waxa weeye hoos ba ku dhacay marka waxyaalahaasaa keenay in maaragtay dakliga dowladdu oo hoos u dhaco marka boqolkiiba kon boqol kiiba konton iyo sagaal bay dowladda kenya ku kharas garaysaa siday ku kabi lahayd deemanka lagu leeyahay waxaa usoo haraya keliya boqolkiiba afartan iyo kow in ay development ama horumar geliso marka halkaa waxaa kaaga muuqata in dhib weyn dowladdu haysto marka dowladda kenya waxa weye haddeer waxay bilawday inay canshuurta kor u qaado waxyaalahaasaa keenaya haddeerta baarlamaanka gudihiisa in faraha laisku taagtaago oo xataa mucaaradku ay yihaahdaan waxa dowladdu ay wato in la ogolaado maaha canshuurta ay kor u qaadayso marka dowladdiina canshuurta yarata kor ugu qaadayso dakliga u kobcayso marka iska horimaad baa mar hore bilaabmaday dowladda ruutana waxay gashay qamaqowseyn bay ku jirtaay oo uma malaynayo in sharciga ay rabto inay gudbiso baarlamaanka u hagaagi doono waayahay doctor cali waxaan rabnaa inaad bal yaro faahfaahiso haddii dowladda kenya ay haddaba deyn badan ay ku jirto oo waxaan ognahay dalka shiinaha inuu deyn badan ku leeyahay dalka kenya deyntan kale hadda laga yaaba inay i m f ta ka hesho waxaad sheegtay in ay rabto in ay deynta lagu leeyahay qayb ahaan isaga yarayso ama isaga guddo marba haddii ay deyn uun ku gudayso maytan lagu leeyahay uun la tacaasho maxay deyn kale u qaadanaysaa si ay deyn isaga guddo bal intaa yaro sharax horta walaal waxa weeye deymahan hadar iyada qaadanayso waxa ku kalifaya waxa weeye in ay iska kabto dhaqaalaheeda si ay uga warqabto saamiga lacagaha qalaad dolarku afar saddex bilood ka hor wuxuu ahaa boqol iyo toddobaatan shan buu gaaray ilaa boqol iyo toddobaatan gudabo shilinkii maantana wuxuu maraya boqol iyo soddon lacagahan baa keentay in ay ay shilinka uu soo xoogsado doolarkana uu hoose dhaco marka waxaa jira balanska dhaqaalaha sidii ay u kabilaheyd taas weeye waxa ku kalifa inay lacagaha qalaad soo qaadato laakiin waxa weeye daawo ma ahan markaa ufiirayso waktiga dheer waa waktiga gaaban waxaa loo yaqaano short term strategy ama long term strategy ma aha dhinac kale laga fiirsho marka dowladda dhib baa haysa hadda dhibka sida uga bixi karta waxa weeye iyadoo deeminkaas soo qaadata iyo iyadoo subisa inay canshuurta kor u qaado marka labadabana midna waxa weeye ummadii uma fiicno oo oo political mid la jeceliya maa midka canshuurta in kor loo qaado tan kalena waxa weeye dulsaar bay leedahay ribadii baa sii kordhaysa sanadkii lasoo dhaafay dowladda kenya deynteedu waxay ahayd lixdan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkana toddobaatan muddo bay sii maraysaa marka hal mar bay kor waxay u kacday intaas marka sanad walba haddii saddex iyo toban afarta usii kacayso tan waxay gaaraysaa dowladdu ay kabi weydo dulsaarka keliya sabab laaf maxaa la lafay doctor cali cadaawe oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha isagoo uu ku sugan dalka kenya ayuu khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan caashicuud dalka ingiriiska waxaa aad loo hadalhayaa kiiska laba wiil oo laba iyo toban sano jiro ah oo ay guddi xeerbeegti ah ku heleen dembi ah in ay maqar ama baangad ku dileen wiil sagaal iyo toban jir ahaa bishii noofembar ee sanadkii hore labadani canug oo aanan weli magacyadooda la shaacin sababo la xiriira da'dooda oo aad u yar ayaa noqday carruurtii ugu da'da yareed ee lagu helo dembi dil ah gudaha dalka ingiriiska arrintan ayaan goordhoweyd ka wareystay wariyaha v o e da ee qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
nuurow kiiskan labada wiil ee labayo toban jirada ah in lagu helay dil bulshada britain guud ahaan waxa uu ku abuuray argagax waxaa argagax kale ahaa in ay laba wiil oo labayo toban jiro ahi ay wiil dhalinyaro ah oo isaguna sagaal iyo toban jir ahaa oo aan marka si loo eego wax badanba ka weyneyn ay dilaan wiil waxaa kale oo iyaduna nuura wax argagaxa bulshada britain ku abuuray in markii horeba ay labada wiil dilaan wiilka yar ee sagaal iyo toban jirka ah waxa ay isticmaaleen bahashan la yidhaahdo maqarka seeftana ka yar oo ay dad badan in ay u isticmaalaan marka ay beeraha falanayaan wiilkan oo meel xadiiqad ah maraya ayaa nuurow ay markii hore ay ay ay weerareen magaciisa la yidhahdo shon c sahay oo sagaal iyo toban jir ah isagu markaasi aan midina sidan isagiyo saaxiibkiina ay marayeen meeshaas xadiiqada ah magaalada wolverhampton oo ku taala koonfurta dalkan britain kiiskani markaa waxa uu dhacay saddex iyo tobankii bishii novembar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka laakiin usbuucan ayaa labada wiil ee labiyo toban jirka ah lagu helay dembiga ah dil waxa ay noqonayaan labadii caruur ahaa ee ugu da'da yaraa marka laga reebo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii oo ay laba caruur ah oo iyaguna koob iyo toban jiro ah lagu helay dembi dil inay u geysteen ilmo yar oo ah labiyo toban jir waaya cabdi xaafid marka kiiska waxaad sheegtay inuu ahaa sanadkii hore bishii november laakiin su-aasha isweydiinta le ayaa ahaa maxaa caruurtaasi laba iyo toban jirada ah ku kalifay in ay dil geystaan
nurow waxyaabaha laga yaaban yahay maaha oo keliya inay dil geystaan xataa waxa weeyaan midida ay isticmaaleen inta ay leeg tahay iyo sida aanay ay u sheegeen weliba mid ka mida uu caddeeyey in aanu dan iyo muraatoona ka lahayn baaritaankii ay booliisku sameeyeenna waxa ay heleen sawiro ay wiilashaasi iyaga oo seefasita ay isku sawireen dabcan da'da labada carruurta ah ee dilka geysatay oo labiyo toban jiraa awgeed kiiskan warbaahinta iyo iyo bulshadaba waa laga qariyey si hoosena kiisku waa u dhacay lamana xaqiijin sababta iyo waxa u geeyey laakiin waxa ay taasi muujinaysaa werwer weyn oo ay bulshada ingiriiska iyo iyo guud ahaanba dadka waddanka degan oo dabcan dadka soomaaliduna ay ku jiraan ay dhacaan marar badan in ay dhallinyaro ay isku disho midi laakiin caadiyin dhallinyaradaasi in dhowr iyo toban jiro afar iyo toban jiro iyo wixii ka weyna ay ahaayeen markii labaadna ay taariikhda ingiriiska ka dhacday in laba caruura oo labiyo toban jiro ah lagu xukumo oo ay ku caddaato in ay geysteen dil sidaan sheegayna waxaa ka horreeyey labadaas carruur ahaa ee koob iyo toban jirka ah ee dilay ilmaha yar ee labada jirka ahaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaasankii marka inay heerkaa gaadho inay caruuri qaadato midiyaha waaweyn ee midida caadigaana ka weyn seeftana ka yar ee dadka qaar ay beeraha ku fashaan inay suuqa la marayaan in ay basaskii la raacayaan weeye norow arrinta argagaxa iyo naxdinta waalidiin badan ku keentay haddii aan ku raaciyo waalidka wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay ee shon sisahay oo ka yimi jasiiradaha karebiyanka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga qalbi jaban yihiin in aanay waalidiintu ogeyn caruurtooda ay da-doodu ay intaasi tahay dee yacnihii waxa ay wadaan iyo waxa ay samayn karaan iyo inay midiya haystaan waayo ugu dambeyntii marka sida loo xakumayo qaanuunka ingiriiska carruurta da'daasi la eg ee dil ka geystay ma la isku soo qaaday oo sharciyaqaanada iyo warbaahintaba ma ka hadleen hahey waxaa nuurow la xukumaya hor toddobayaaqada bishan ayaa la xukumayaa laakiin looyarka u dacwoonaya carruurtan waxa uu mar kastaba looyaradu weliba aan idhahda ay ku dadaalayaan inaan magacyadooda la shaacin marka inta bishaa ka hadhay haddii lagu guulaysto in magacyadooda la shaaciyo dee kiiska wax badan ayaa kasoo bixi doona haddii lagu guulaysan waayo in magacyadooda la shaaciyana waxa un bay noqonaysaa in maxkamad qarsoodiya la saaro kadibna uu xaakimku xukumo xataa maxkamadii dembiga ku heshay cidima ay tegin warbaahintu ma ay tegin waxa keliya ee carruurta la weydiiyeyna markii maxkamadda la geeyey waxa ahayd markii hore inay xaqiijiyaan magacyadooda kadibna markii dambe kiiska saas lagu qaaday marka haddii aanay maxkamaddu ku guulaysan oo aanay looyaradu ku guulaysan in la sheego oo la shaaciyo magacyadooda waa la ogaan doonaa haddii kalena si qarsoodiya wuxunbaa soo bixi doontaa xariga lagu xukumi doonaa inta uu noqonayo nurow
wariyaha v o eda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo khadka telefoonka igugu waramay haatanna aan dib ugu laabanno bariga africa daraasad cusub ayaa muujisay in maroodiga ay uu midba midka kale uu ugu yeero magac gaar ah cilmibaarayaasha ayaa arrintan layaabka leh ku ogaaday kadib markii ay adeegsadeen garaadka macmalka ah ee loo yaqaano a i warbixinay v o eda ka diyaarisay waxaa soo koobaya wariyaha v o eda xuseen barre aadan marka laga yimaado kalluunka loo yaqaano dolfinka maroodigu waa xayawaankii ugu horreeyey ee duurjoog ah ee la ogaaday in ay isticmaalaan magacyo ay isugu yeedhaan daraasadan cusub oo ay diyaariyeen koox cilmi baarayaal caalami ah ayaa adeegsaday garaadka macmalka ah si ay u falanqeeyaan wicitaanada maroodiyada ku nool kaymaha kenya cilmi baaristu ma muujinayso oo keliya in maroodiyadu ay codad gaar ah oo u isticmaalaan mid kasta oo iyaga ka mid ah laakiin waxaa xitaa la ogaaday in ay ka falceliyaan baaqa iyaga loo jeediyo iyaga oo iska dhagatiraya baaqyada loola jeedo kuwa kale sida uu sheegay rofesor michael barton oo diyaariyey daraasaddan khabiirkan oo cilmiga dhaqanka duurjoogta ka dhiga jaamacadda colorado ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso in maroodigu uu go'aamin karo wicitaanka loogu talagalay isaga oo keliya marka uu maqlo cilmi baarayaashu waxaa kale oo ay kala shaandheeyeen dhawaaqyo iyo codad maroodi oo lagu duubay seeraha qaran ee dalka kenya ee loo yaqaano samburu intii u dhexaysay kii ilaa iyo labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyagoo isticmaalaya garaadka macmalka ah waxay aqoonsadeen afar boqol iyo sagaal iyo lixdan wiciis oo kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan boqol iyo kow maroodi oo ka jawaabay wicid toos ah maroodigu waxa uu sameeyaa dhawaaqyo kala duwan oo ay ku jiraan dhawaaqyo hoose oo aanay dhegta bini aadanku maqli karin wicitaanada ugu badan ayaa ah dhawaaq hooseeya sida lagu sheegay daraasadan oo lagu xusay wargeyska lagu magacaabo nature ecology and evolution markii cilmi baarayaashu ay duubeen maroodi saaxiibkii ama xubin qoyskiisa ah magacooda ugu wacaya ayaa waxay arkeen in maroodiga kale uu uga jawaabayo si toosa oo tamar leh laakiin isna maroodigaasi ayaa aad uga xamaasad yaraa marka uu maqlo magacyada kuwa kale arrintan ayaa sida daraasadu ay sheegtay waxa ay soo jeedinaysaa in maroodiga iyo bini'aadamku ay yihiin labada xayawaane keliya ee loo yaqaan in ay magacyo isugu yeedhaan midba midka kale aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan haatanna aanu aadno kaalimihii heesaha zaynab cige maxamed ayaana ku luqaynaysay heestaasi iyada ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o e da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
solo